halka aad barnaamijkaasi kala socotaana waa v o a oo washington idinkaga imanaysa haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaara cashe ibraahim iyo ibraahim daandure
mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna ibraahimow soo noqod wanaagsan marka ugu horeysa kursigaas markaad baxdaba qof baa soo fadhiista dabac waa la buuxinaya kursigii laakiin cabdixakiin maxamuud shuruuca kursigaasi kugu siisamay marka waa inaad u mahad celisaa wixii salaal laguu sii dirayay oo dhanna isagaad kala xaajoon doontaa waa mahadsan yahay saaxiibkay cabdixakiim maxamuud shurwac marka wuxuu yidhi salaanta wuxuu yidhi waan u kaydinayaa saaxiibkay laakiin qaybteedana waan kala haraya
markuu yimaadaan iyadoo jumlaha u dhiibaa aad iyo aad laakiin qaybtiisana wuu la haraya siduu sheegay waa tahay dhinaca dhambaalada barnaamijka haddaan guda galno dhambaalka ugu horeeya waan idin salaanay ayaa lagu soo bilaabay bahda v o a soomaali gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka salaamaha marka xiga annagoo kale ah baa la yidhi sahre maxamuud maxamed iyo maandeeq maxamed macalin xasan iyo aabe cabdirashiid xaaji aabe muxyidiin maxamed siyaad nasre muxyidiin maxamed iyo hooye xabiibe maxamed cabdulqaadir iyo jamiil isxaaq rooble iyo hani colaad xasan iyo cabdixakiin colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo maxamed colaad xasan dhammaan dadkani waxay tahaniyada u dirayaan arooska cabdulaahi muxyidiin maxamed iyo aroosada faadimo cabdirashiid xaaji oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara wiili caano gabar iyo caano ayaan idinkugu ducaynay ubad kheyr qaba allah idin siiya waa la yidhi annaguna waxaan leenahay aamiin waa hagaagah dhambaalkana caasha wuxuu naga soo gaaray maxamed faarax ow cali iyo yuusuf faarax cali ow cali iyo saleemaan faarax ow cali iyo mahad faarax ow cali saciid faarax ow cali xuseen faarax ow cali aadan faarax ow cali iyo ciise faarax ow cali iyo mustafe faarax ow cali caasho faarax ow cali iyo zahre faarax ow cali iyo luul faarax ow cali safiyo faarax ow cali iyo xaleemo faarax ow cali yaasiin maxamed faarax madadaare loo yaqaano iyo waxay yidhaahdeen maxamed ismaaciil faarax iyo yaasiin maxamed faarax oo madadaare loo yaqaano iyo maxamed ismaaciil faarax iyo aamine ismaaciil faarax xaawo ismaaciil faarax idriis ismaaciil faarax cusmaan ismaaciil faarax iyo deeqo ismaaciil faarax iyo raxmo ismaaciil faarax iyo saado ismaaciil faarax mustafe ismaaciil faarax iyo isxaaq axmed faarax iyo ugu dambeysta cabdulahi ismaaciil faarax iyo waxay yidhahdeen guud ahaan qoyska reer faarax ow cali waxayna hambalyo u dirayaan cabdirashiid ismaaciil faarax iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa faa'iza ibraahim dhidar oo isku guursaday magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin allah ka dhiga arooskooda ki ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo aamiin ayaan leenahay anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan aadka u quruxda badanna waxa uu ka yimid maryan salaada khatra cali daahir iyo samiiro warsame iyo maxamed jaamac cabdulaahi jaamac cornel maalik baa la yidhi mise waa conal conal maalik iyo axmed faarax iyo maxamed xaashi iyo sidoo kale haashima shaabullah iyo yuusuf hoshi baa la yidhi iyo ismaaciil yuusuf iyo cumar yuusuf iyo maxamed firin iyo xasan cali shire iyo khaliif sweden iyo cali cabdulaahi iyo hishaam cabdullah waa hishaam shaabullah iyo xabiibo cusmaan cali iyo mako iyo caruurteeda waxay dhammaantood hambalyo u dirayaan jamaal geere maxamed xasan waa siday u qoran tahay haddii lasoo ingiriiseeyey iyo haddii magaca sidaa uu ku saxan yahay waa jamaal geere maxamed xasan iyo xafsa saleebaan xasan cabdulqaadir oo arooskoodu ka dhacay the diamond hotel oo ku yaala magaalada london dalka britain maalintii axadda bisha julayn ay ahayd baa la yidhi lix iyo tobankii sanadkan aanu ku jirno laba kun toddobiyo tobanka oo bishan julaay waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara guri barwaaqo lamaane isku raaga kala hela ubad kheyr qaba annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan leenahay xaggii heesaa haddii aan caashoy ku horeyna heesta aan usoo qabanay dhegeystayaashan ayaa waxay tahay adaan kula hayaa weliba heestan ibraahimow waxaa ku luuqay fanaanka maxamed biikey sooma ishaad ka rid
waxay ka mid tahay mid ka mid a dalabaadkay dhegeystayaashana soo weydiiyeen marka inta soo dalbatay iyo inta barnaamijkan dhegeysanaysaba waxaan kusoo dhaweynaynaa codka b k iyo heesta adaan kula haya
helaya kuna heelano inay hayada igahanti hanka feere inay hayadan ka hela ku hawaynahayo inay hay adan adan kula haya kuna heelano inay hayada igahanti hanka feere adigaan hurgada kaaga go'ay hakahiya jiife adigaan hablahatii aan arkaba kugu hilmaamaaye adan kugu heesaa sidii hoyowbadkeede adigaan hurdada kaaga go'ay ha kahiya jiife adigaan hablahatii aan arkaba kugu hilmaamaaye adan kugu heesaa sidii hoyowbadkeede hadalkaagu way malabdawiyo himirti doocaane muqaal halacasi daymadayshad daren hagaysa garkaya halbowlaha habaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindayga baano hindayga baano hadalkaagu way malab dawiyo himirti doocaane muqaal halacasi daymadayshad daren hagaysa garkaya halbowlaha habaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindayga baano hindayga baano si durugsan hoodiyo aqoon abdala halmaashay iyo dabacsan dabacsan haybadiyo xanaan hooyo ku aroortay ayaan kugu hawaystoon haweenkaaga hagsaday si durugsan hoodiyo aqoon abdala halmaashay iyo dabacsan dabacsan haybadiyo xanaan hooyo ku aroortay ayaan kugu hawaystoon haweenkaaga haybsaday himaalkaaga goortan darsayen ubadka qiimeeyey ee aan kor iyo hoos u dayey ee dhaqquruxdaada ayaan ku hoggaansamay sidii bacadla heriyaysan aniga waa hagaag ah adaan kula hayaa iyo codkii maxamed biki ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada haddaan ku noqonno caasha waxaan soo qabanayaa tahniyada aroos waxaa diraya baa layidhi maamulaha waa maamulka iyo macalimiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee deebley baa layidhi ee ku yaala magaalada buulamurde waxaanay kale yihiin macalin axmed sheekh cabdi macalin yuusuf ibraahim cabdi jafuu iyo macalin deeqow axmed ah, qarofow iyo sidoo kale macalin cabdulqaadir xuseen saalax waxa uu ku dheer- waxa uu ku magac dheer yahay wanax iyo macalin cabdulaahi cali farax waa macalin cabdulaahi cali faarax iyo macalin cabdinaasir cabdulqaadir islow geesey iyo ustaad jamiilo caliyow jiis dhammaan macalimiintaasi waxay hambalyo aroos u dirayaan ustaad bile xasan cadde beerta nabadda ayuu ku magac dheer yahay iyo xaaskiisa ifraax caddey oo ku aqalgalay magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan waxa ay leeyihiin guurkiina guur khayr leh ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay guur khayr leh haddii la yidhi ayagaa soo dhameeyey annaguna waxaanu ugu ducaynaynaa in guurkaasi ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waxaa noo baaqaya xuseen xasan xuseen oo loo yaqaano xusri fashon iyo waxa ay yidhahdeen cabdulaahi xasan cabdiraxmaan iyo cabdilatiif cusmaan ibraahim iyo cumar maxamed muumin iyo waxay yidhahdeen cali maxamed cusmaan iyo maxamed cabdiruuraaye cusmaan aadan ibraahim iyo cusmaan sidow sheekh cabdi iyo shariif cali macalin seynab cabdiraxmaan maxaad iyo shankaroon maxamed muumin iyo caasho cusmaan ibraahim iyo faaduma cabdulaahi maxamed iyo ugu dambaysta najba maxamed xuseen iyo dhammaan waxa ay yidhaahdeenna asxaabta oo kala jooga maraykanka south sudan kenya mosambique muqdisho boosaaso iyo qardho waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan cabdinaasir sheekh cusmaan bulle iyo waxa ay yidhaahdeenna marwadiisa nuurto cabdulaahi cali oo loo yaqaano nuurto nayruus oo ku aqalgalay magaalada muqdisho dhowaan degmada daynile waxaana ay leeyihiin ducada waa dhankiina waxaa leenahay arooskaas allah ka dhigo kii bashbashii barwaaqa laga kulmo eebbana ou idin kala siiyo owlaad kheyr qabta anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan haddaan soo qabto waxaa ugu horeeya alxaaji mursal quule col ujoog iyo qoyskiisa najiib xuseen cabdiraxmaan najiib caashaq baa la yidhahdaa iyo hooye maryan cali xuseen iyo hooye maryan bashiir colow cabdi khaliil nuur iyo ibraahim waa cabdi khaliil nuur iyo ibraahim khaliil nuur iyo bashiir khaliil nuur waa dhammaan ilmo khaliil nuur cali baa ku jira iyo aamina iyo ladan iyo xaawo iyo xaliim waa dhammaan ilmo khaliil nuur waxaana ay kala joogaan dunida dacladeeda waxaanay hambaliyo kaliya laaba hawada u marinayaan maxamed khaliil nuur oo loo yaqaano shiine cadde iyo deeqa cabdulaahi xuseen oo lagu dhashay magaalada ijaara ee gobolka waqooyi bari kenya waxaana loo bixiyey baa la yidhi wiilkaasi cabdiraxmaan maxamed khaliil nuur ducada ha ka reebina baa layidhi waa tahay marka ducada qolihii soo qoray ahayd inay hore usoo raaciyaan mar hadday intaa soo qoreen laakiin mar haddii annaga xilkana la saaray waxaan ugu ducaynaynaa cabdiraxmaan maxamed khaliil inuu noqdo wiilkii soo weynaada ee waalidkiis dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara aamiin aamin ayaa leenahay waxaa halkan dhambaal naga soo gaaray aabe cigaal maxamuud cabdulle daylaaf iyo hooyo safiyo macalin xasan sheekh axmed iyo waxay yidhahdeen adeer maxamed cabdulle daylaaf iyo caaqil xasan cilmi iyo xaye iyo cabdinaasir xirsi iidle iyo waryaheena v o a cabduqaadir maxamed cabdulle okey iyo amiin yuusuf khasaaro iyo alxaaji cabdallah amiin alkaxtaani iyo cali muuse sheekh iyo aamino xirsi cabdi iyo cabdisalaan sheekh mustaf dhammaan ardada maamulka iyo barayaasha waxay yidhahdeen jaamacadda somaali international university s i u waxay hambalyo hawad u marinayaan maxamed maxamuud cabdulle daylaaf iyo sacadiya cali ciise oo waxay yidhaahdeen meherkooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho kuna aqalgalay isla magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin waxaan eebba uga baryaynaa arooskaasi inay isku waaraan eebbano uu kala siiyo ubad qayrqaba aamin anigana amiin ayaa raacina ibraahino intaadan heesta xigta soo qaban marka hore baa la yidhi salaan kal iyo laaba naga guddooma ibraahim iyo caasho waa tahay waan idinka guddoona mid lamidan waan idiin soo diraynaa marka xigta baa la yidhi waxaa hambalyadan diraya dadka kale ahee waxaa ugu horeysa hooyo jamiile isaaq roble hooyo duniyo cali cabdi iyo eedo madiine xasan fiidow adeer cabdulaahi xasan fiidow tahliil colaad xasan hani colaad xasan naciimo colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo cabdixakiin colaad xasan waa dhammaan ilmo colaad xasan waxaa kaloo ku jira sayid cali colaad xasan iyo deeqo colaad xasan khatraa cabdi aadan iyo sahra cabdi aadan iyo maryan cabdi aadan iyo cabdiraxmaan cabdi aadan iyo maxamed cabdi aadan marka waxaan u garta waa dhammaan reer colaad xasan iyo reer cabdi aadan dhammaantood waxay kala joogaan norway sweden germany nairobi koonfur africa sacuudi arabiya iyo weliba imaaraadka carabta maraykankana waa la joogaa oo ataanaaba og iyo finland waxaanay dhammaantood tahniya dhalasho u dirayaan maxamed colaad xasan iyo naciimo cabdi aadan oo dhowaan ay gabadh ugu dhalatay gobolka virginia ee dalkan maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey tahani waa tahay colaad waa la kafta markay gabadhan u dhalto waxaana colaado ilmahagoo dhan magacyadooda ta bay ka bilowdaane gabadhan hadda dhalatay talow ta ma loo hayaa marka waa lasoo helay tahani baa layidhi aaniyaa loo bixiy marka weli ta kale a jirto wuxuu yidhi hadday xataa toban kale ay dhalatana ta badan ah meel iigu qarsan waa tahay gabadhaas waxaa loo bixiyey tahaani colaad xasan waxay leeyihiin soo barbaaroo noqo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin aamin ayaan leenahay caasho annagana waa u hambalaynaynaa saaxiibkeena wariyaha v o a maxamed colaad xasan oo weliba waxaa warqadda hoos ibraahim oo laga soo raaciyay qaybta ugu dambaysa waxaa layidhi aamiinta waa xaggiina caasho iyo ibraahim dhammaan dhegeystayaasha waa tahay waanu u ducaynaynaa tahaani inay noqoto tii soo weynaata ee wax wanaagsan kusoo biirisa reerka ay kusoo biirtay waa tahay dhabaalkana wuxuu naga soo gaaray maamo zaynab cumar qayloy iyo leylo cali ibraahim lada loo yaqaano iyo saygeeda axmed daahir sheekh iyo carruurtooda iyo luul cali ibraahim aanisiyari ku magac dheer iyo saygeeda iyo waxa ay yidhaahdeen oo la yidhaahdo xasan cabdi iyo carruurtooda iyo cabdiweli cali ibraahim weli iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo maxamed cali ibraahim macallinka xaaskiisa iyo carruurtooda iyo farxiye cali ibraahim iyo saygeeda iyo carruurtooda malyuun cali ibraahim maanka iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo daahir maxamed cumar daahir dalka iyo waxay yidhahdeen aweys daahir sheekh oo ku magac dheer injineer caawiye ha ka tegana bay yidhahdeen maxamed sheekh xaaji malab iyo racwi siigaale siidow iyo waxay yidhahdeen xasan xareed xaaji iyo dhammaan asxaabta waxa ay kala joogaan soomaaliya sweden norway iyo south africa waxaana halkan ay hambali uga darayaan cabdisalaan cali ibraahim cabdisalaan mango iyo waxay yidhahdeen gacladiisa xaliimo sacadiya xaaji oo nikaaxoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaa leenahay meherkaasi waxaan eebe uga baryaynaa in uu gaarsiiyo qoyskaasi guur ay ku farxaan dhamaalkana waxaa diraya hooye salaado maxamed cabdile iyo dhammaan reer maxamed cabdile iyo abe xasan maxamuud faarax iyo dhammaan reer xasan maxamuud iyo hooyo xasan xaashi cilmi iyo habaryeer asli xaashi cilmi iyo dhammaan reer xaashi cilmi adeer maxamed cumar iyo carruurtiisa felis maxamed macalin iyo dhammaan reer maxamed macalin muno aadan iyo odaygeeda iyo carruurteeda maxamuud mascade iyo sidoo kale siyaad siciid saalax mahad guuleed saleebaan iyo bashiir geele axmed cabdi daahir iyo kooch mahad cawaale iyo sidoo kale cali yare iyo siciid yare iyo maxamed yare waa wada yare waa taa iyo sidoo kale maxamed awoowe iyo cabdiwaxaab carab iyo dhammaan kooxda colombos stars waxay hambaliyo u dirayaan aadan xasan maxamuud iyo faadome zahra maxamed macalin oo ku magac dheer al-shaxshax oo ay gabar ugu dhalatay magaalada colombos ee gobolka ohaayo gabadhaasi waxaa loo bixiyey rudayna soo barbaar ayay leeyihiin oo caafimaad aan dhammaan iyo cimri dheer allah ku siiyo anigan waxaan raacinayaa aamiin
xiddigiyohow xaragadiyo eel dheeri garashadu dadku lasoo xulay oo aan xisaablayn raganimo lasoo xulay oo aan xisaablayn ada lagugu xooje raganimo lasoo xulay oo aan xisaablayn raganimo lasoo xulay oo aan xisaablayn ada lagugu xooje waxaad xera ku leedahay wadnahayda kugu xidhano waan kugu xamdiyayaa ku xurmeeyay sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyay sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayda ku xalano waan kugu xamdiyayaa dhulka xareed xarfalaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxii nuurkiisugu xidhay dhulka xareed xarfalaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfalaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxii ada quruxidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay ada quruxidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune ada quruxidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay ada quruxidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune
waa tahay intaas haddaan ku dhaafno codka macaan ee fanaanada hibe maxamed dhambaaladii ayaan mar kale u ambaqaadaynaa dhegaystayaasha inoo soo dirsadeen dhambaal qurux badan ayaa markana gacantayda ku jira waan idin salaanay baa lagu soo bilaabay bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka salaamaha waa taban idinka guddoonay marka xiga bay yidhaahdeen annagoo kale ah sahre maxamuud maxamed iyo maandeeq maxamed xasan waa maandeeq maxamed macalin xasan iyo aabe cabdirashiid xaaji iyo aabe muxyidiin maxamed siyaad nasre muxyidiin maxamed iyo hooyo xabiibo maxamed cabdulqaadir iyo jamiile isaaq rooble hani colaad xasan iyo cabdixakiin colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo maxamed colaad xasan dhammaan dadkani waxay tahaniyad u dirayaan arooska cabdulaahi muxyidiin maxamed iyo aroosada faadumo cabdirashiid xaaji oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ilaahayna ha idinkala siiyo ubad khayr qaba oo aada u aydaan aamiin aamiin ayaan leenahay waxaa noo baaqaya ustaad cusmaan ismulur iyo cabbaas cabbi macalin injineerka iyo cabdixakiin cabdiraxmaan gidhi iyo waxay idhahdeen cabdulaahi mukhtaar xukun iyo nuur garaad bareja iyo xuseen cabdi tanaay iyo maxamed baylod kaka iyo dhammaanba ardayda m t c college waxaana ay taaniyad halkan uga dirayaan xasan macalim cali iyo afadiisa igraan samow oo gabadh ugu dhalatay dalka australia gaar ahaana magaalada brisbain waxaana loo bixiyey bay yidhahdeen gabadhaasi nabiha waxayna leeyihiin nabiha soo weynaaw noqotay waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkan waxaa ugu horeeya dadka diraya waa tahniyad dhalasho marka hore asxaabta diraysana waxaa ugu horeeya maxamuud cali xuseen ibraahim cali xuseenna uu ku jira asxaab kaloo fara badan ayaa ku qoran oo ay ka mid yihiin yuusuf cali xuseen maxamuud cabdulaahi xuseen axmed cabdulaahi xuseen iyo ismaaciil cabdulaahi xuseen iyo ilmo jeelo nuur ilmo nasteex nuur ilmo daahir nuur waa tahay iyo sidoo kale ilmo cumar nuur iyo ilmo shuuriye nuur iyo ilmo dacar nuur iyo ilmo muudow nuur dhammaan dadkani waxay kala joogaan dunida dacaladeeda waxaanay halkan hambaliyo kaliya laaba ah uga dirayaan maxamed kaliila nuur oo loo yaqaano shiine cadde iyo deeqa cabdulaahi xuseen oo wiil ugu dhashay magaalada ijaara ee gobolka waqooyi bari kenya waxaana loo bixiyey cabdiraxmaan maxamed kaliila nuur waxaanay leeyihiin soo weyno oo noqon kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara aamiin aamin xaggii heesaha caasho bal dhankaaga ayaan usoo riixayaa markan haddaad dhankayga usoo riixday waxaan soo qabanayaa ibraahim ow hees waayo waayo Haye.
haddaan ilaahay baynayn anna baajin maayo Hadde- haddii aanu ilaahay beenayn ana baajin maayo waa ballan cad ahaa waa ballan cad oo ilaahaynu mare ka yahay waxaa ku luuqeynaya magool iyo maxamed axmed kuluc eest ibraahim oo erayada sida isugu duba dhacayso haddaan ilaahay beenayn haddaan ilaahay beenayn anna baajin maaye waa Mm-mm. waayo waayo iyo Erayo- Ka yaaban dhankeyga inay dhaxan kaaga timaado aad iyo aad aad iyo aad waa la isdhaarsada
magaalada baadiyo buur bashaad kaaj oogtaba magaalada baadiyo buur bashaad kaaj oogtaba siday uga fidhanta aadadiguna barbaar baxsan oogu noqote siday uga fidhanta aadadiguna barbaar baxsan oogu noqote sidaadigu baaqdaan u bambalin xaajada kana bayidhi ma ha ka baqanin waxba kama bedelayo haddaan ilahay beenaynana baajinin ay dadigu baaqdaanu kumbalin xaajada kana bayidhi ma aya ha ka baqanin waxba kama bedelayo haddaan ilahay beenayna la baajin maaye
boqolkii halaade baarkoodu simaniyay ninka baadhanaya boqolkii halaade baarkoodu simaniyay ninka baadhanaya siduu baatiraydina ula soo baxaaye siduu baa tiraydina ula soo baxaaye dhacarkaw gabaydhaan aniguna gabdhaha badan beri kaaga doortee dhacarkaw gabaydhaan aniguna gabdhaha badan beri kaaga doortee kulli aniga beerkiyo bogaadigaga taala igabana baxay side ballanteeniya habuilaahay beenay anna baajirmaa aniga beerkiyo bogaadigaga taala igamana baxay side ballantiiniyo haburbarin haddaan ilaahay beenayn alla baajin
markaa gugubiil ude tasbulladay la beegsado daruurahoo isbiirsaday markaa gugubiil ude tasbulladay la beegsado daruurahoo isbiirsaday badadkuna isbuurkaan dorbaxad wilo badadkuna isbuurtaan dolbaxad wilo basarku uu jaleece barqindhacay sidiisii farxad bururay duhor saxaad basarku uu jaleece sidaadiigu baabaanu bambaalin xaajada kanawba yidhi macaya ha ka baqanin waxba kama bedelayo haddaan ilaahay beelaynana baajini macaye sidaadiigu baabaanu bambaalin xaajada heestaasi magool iyo kuri ay wasiirka ugu luqeynayeen dhankii dhabbaalada ayaa ku noqonaynaa dhabbaalkan wuxuu naga soo gaaray cali cumar tarabi iyo xirsi cumar tarabi iyo xasan jaamac tarabi iyo cali jaamac tarabi iyo cabdulqaadir jaamac tarabi cumar cali cumar iyo cabdishakuur cali cumar iyo mascuud xasan jaamac tarabi iyo waxay dhahdeen axmed xasan jaamac tarabi iyo bukhaari cali jaamac tarabi iyo cabdiraxmaan cali jaamac tarabi iyo najiib xirsi cumar tarabi iyo waxa ay yidhahdeen cabdallah ashkar cumar tarabi iyo shaafici cabdulaahi jaamac tarabi iyo cabdiqaadir gamadiid iyo ibraahim sheekh cumar cabdinajiib cadceed maxamed iyo maxamed xasan jaamac injineer tarabi dhammaan dadkaasi oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood ayaa waxay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan cabdinuur xirsi cumar iyo idil xasan oo ku aqalgala bay yidhahdeen dhuuse mareeb waxaa kale oo jecel yihiin in ay tahniyad taalamida gaarsiiyaan ciise cali cumar tarabi iyo xamdi cusmaan xabeeb ooyna ku aqalgalay muqdisho waxaana leeyihin ducaduwa xaggeenna dhammaan aroosyadaasi waxaan leenahay arooskiina aamiin eebbana hedi kale sii ubad qayr qaba anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa diraya abi macalin maxamed sheekh xasan kulmiye iyo abi cabdalla xirsi iyo hooyo faadumo yaasiin cabdille gorod iyo hooyo xaawo yaasiin cabdille gorod iyo habaryar maariyo yaasiin cabdalla gorod iyo sidoo kale axmed yaasiin cabdalle gorodi macalin maxamed sheekh kulmiye iyo axmed sheekh xasan kulmiye iyo siciid cabdalla cawliyahan baa la yidhi iyo kayf cabdalla cawliyahan iyo ardo sheekh xasan kulmiye iyo sidoo kale muna axmed cabdulle iyo cabdulqaadir sheekh xasan kulmiye iyo ugu dambeyntii khaliif sheekh xasan kulmiye dhammaan dadkan waxay tahaniyad mehera u dirayaan cabdi sheekh xasan kulmiye cabdiyare iyo xayaad cabdallah cawliyahan oo bishan julaay afar iyo tobankeedii meherkoodu uu ka dhacay halkaasunbaa lagu soo koba halkuu ka dhacay lama sheegaa sa ahtee meelay ahaataba waxaan u rajaynaynaa meherkaasi inuu ilaahay ka dhigo midkii u horseeda guur khayr qaba oo ubad wanaagsana lagu kala helo aamiin dhabbaalkan wuxuu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen iyo faadumo hilowle iyo ruqyo cusmaan iyo shukri xaaji xuseen iyo aabe hilowle iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdi iyo cabdulaahi cusmaan iyo isaaq maxamed xasan iyo maxamed siidow iyo maxamed ibraahim nuunow iyo aadan macalin xasan iyo ibraahim aadan cusmaan iyo ismaaciil bashiir cali xasan cabdiraxmaan dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan dunida dacladeeda waxayna hambalyo u dirayaan maxamed cusmaan cali iyo marwadiisa caaisha hilowleh oo ku aqalgalay boosaaso waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma nolol raaxo badan iyo inuu eebbeida kala siiyo owlaad qayr qabta anigana aamiin ayaan raacinaya ibraahiim dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga waxa uu ka yimid waxaa halkan tahniyad aroos ka diraya baa lagu soo bilaabay hooyo shukri xasan cabdi aabe salmaan xasan cabdulqaadir iyo anise xasan saabir xasan suhayb xasan safiye yuusuf iyo abti maxamed daylaaf iyo sidoo kale abti cabdulqaadir maxamuud maalin ilkacasu ku magac dheer yahay iyo qoyskiisa iyo abti maxamed cabdi wadaad iyo abti maxamed iyo abti maxamed maxamed waa tahay waayadii hore waa la yaabi jira marka laba magac oo isxigto uu qofku yeesho laakiin markan dambe waa la qabsaday ibraahino waayo waxay noqotay wax iska caadiya
haye Ilmi- laakiin labada magaca gabdhaha u badan ragga waa ku yaryihiin maya kani waa inaayihiisiiba marka waa abti maxamed maxamed baa la yidhi marka waa maxamed oo awowgii ama aabihiin uu maxamed yahay marka magacyadaas bay kusoo badanayaan eh, dadka soomaalida ah waxaa sidoo kale ku jirta faa'iza daylaaf iyo sacdiye daylaaf iyo muno daylaaf cabdulqaadir iyo xasan cabdulqaadir iyo cabdulqaadir cabdulqaadir iyo nasre xasan cabdulqaadir iyo xasan cali shire iyo khaliif sweden iyo cali cabdulaahi dhammaantood waxay tahaniyada u dirayaan jamaal gere maxamed xasan iyo xabsa salebaan xasan cabdulqaadir oo arooskoodu ka dhacay the diamond hotel baa la yiri oo ku yaala magaalada london ee waddanka britain maalintii axad ahayd ee bishan juulayn ay ahayd lix iyo toban sanadkan laba kun toddoba iyo toban waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara guri barwaaqana ku noolaada lamaane isku raaga oo kala helo ubad khayr qaba annagun waxaanu leenahay aamiin waa hagaag caasho bal noo soo qaba heesta ugu dambaysa dhegeystayaashana u ciyaarayno heesta ugu dambaysa ibraahim oo barnaamijkan kusoo xirayno waa codka macaan fanaanka xasan aadan samatar heesihiisa mid la tuuro ma leh hase ahaatee heestan waa sideeday u shidan tahabe shaleedeya shiblayhaad waa hees aad waa hees sideeda u shuraysa somaali jazz shurow mataqaana ibraahimo ay muusig ay surow iyo ay shurow mataqaana surow si fiican shurow markuu qofku xaragoonaayo xaraga uu isla sii jebinayo maxaa la yidhahdaa aad buu qofkana maaragtay u xaragoonaya marka waa hees sideeda u shuraysa xasan aadan samater codkiisa macaan ayaan kusoo gabagabaynanayo heesta shaleedeya
Yeah. Thank you.